haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka iyo cabduqaadir maxamed cabdulle
wacanoo wanaagsan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa caabuqa covid nneteen oo saameeya dunida oo dhan meelaha uu sida gaarka u taabto waxaa ka mid a duulimaadyada caalamiga dadyow badan ayaa ku kala khaniban dunida soomaaliyana waxay ka mid taha meelaha uu sida gaarka u saameeyey barnaamijka waxaa marti noogu ah axmed macalin oo ah maareeyaha hay-adda duulistay saadaasha hawada soomaaliya oo arrintan si gaara isha ugu haya tan iyo markai arrintan ay bilaabatay aad baad umahadsantaha maarey soo dhowow mahadsanid cabdiqaadir iyo bahda v o a bal markaad noo koobto soomaaliya iyo saameynta uu ku yeeshay dhanka duulimaadyada caabuqa covid nineteen dunida aad kaga siman tihiin bal noo soo koob
cabdiqaadir si aada la socoto cudurkani wuxuu joojiyey dhammaan duulimaadyadii rakaabka ahaa ee isaga duuli jiray dunida kadib markii la ogaaday in uu yahay aalada kala gudbisay cudurka oo wadan ka qaada oo wadan kala geysay marka matalan markii aan kusoo qaato duulimaadyada hawada soomaaliya mari jiray bishii august oo kale two thousand nineteenka haddaan kusoo qabto sideed kun iyo qadaadiic duulimaad ayaa hawada soomaaliya marayay december ilaa december twenty twenty nineteen waxaa marayay dawlada u dhigmaa sideed kun lix boqol iyo toddoba iyo toban ayaa bishii december maray january sidoo kale february sidoo kale bishii marso ayay hoos u dhac bilaabeen oo lix kun iyo siddeetan dawladood ayaa hawada soomaaliya martay bisha abril oo hadda aynu soo dhaafnay may ayaan ku jirnaa bishii abril waxaa martay hawada soomaaliya kun iyo lix boqol iyo afartan iyo afar dawladood marka sideed kun iyo kun iyo lix boqol waa dareemi kartaa saameynta uu yeeshay sidoo kale revenue-ga ama dakliga hawada sare soomaaliya kasoo gun geli jiray bishii augusta laga soo bilaabo oo dakliga soomaaliya ay lasoo wareegtay kala soo wareegtay hay-adii jamciyadda qurumaha ka dhexeysay ee keo laba milyan iyo boqol iyo labaatan iyo afar kun ayaan august dalacnay throughout ilaa iyo laga soo gaarayo bishii february oo twenty twenty ahayd waa laba milyan ayuu dakliga hawada sare naga soo gelaya ahaa bishii bishii mars ayuu wax yar hoos u dhacay oo oo hal milyan iyo shan boqol oo kun uu tegey bishii abrilna saddex boqol iyo toddobaatan iyo lix kun ayaa dawladda soomaaliya usoo xarootay marka waa dareemi kartaa saameynta uu dhaqaale ahaan iyo dawladihii hawada marayay uu ku yeeshay sidaasi lamid a dawladihii deganayay dhammaan garoomada soomaaliya laga soo bilaabo bishii abril dhamaadkeedii bishii mars dhamaadkeedii garoomada oo dhan way xirnaayeen marka laga reebo dawlado yar oo keenayay dadka soomaaliyeed oo ku xaniban dunida dacladeeda sidoo kale wadamada caalamka dadka oo muwaadiniintooda uga xaniban gudaha dalka soomaaliya baagyo yar ayay usoo direen marka passenger movementga ama dhaqdhaqaaga rakaabka ee gudaha dalka soomaaliya bishii maarta dhamaadkeedii april iyo bisha may inta ka tagtay waxaan dhihi karnaa zero ayuu ahaa wax dakliyana dawladda soomaaliya kama soo gurin bedelkeedii waxaa socday dawladaha rakaabka oxamolka oo daawooyinka iyo raashinka iyo waxyaabaha lagama maarmaanka ah nolosha bini aadamka kala waday dunida oo dhanna soomaaliya lamid ayay ahayd oo dawladaha xamolka way duulayeen
waan gartay maarey saameyntan dunidao dhan bay taabatay laakiin si gaara adinku hawadii wakti fog haray oo bilowgii go-aanka qaatay haddana duulimaadyaa jiray muddo dhexdaas waxaa jirta in diyaaradaha qaarkood ay aada duulimaad u sameeyeen dhinaca hargeysoo kale su-aalo badana ka jiray caabuqa covid nineteenna saameyn buu yeeshay marka hadda diyaaradaha soomaaliya yimaadaahi waa kuwa noocee ah
diyaaradaha hadda soomaaliya yimaadaa oo basengera maba jiraanba daraadoo kale waxaa kacday ethiopian airline oo american mission ay qabsadeen oo dadka muwaadiniinta maraykanka qaadayay sidoo kale waxaa jira hadda codsi miiska noo saaran oo fly dubai ay rabasho rabto inay soo celiso dad muwaadiniina oo soomaaliyeed oo imaaraadka ku xanilan sidaasi lamida turkish airline waxay keentay dad muwaadiniin oo soomaaliyeed oo ilaa konton iyo qadaadici gaaraya iyadoo xaggana ka qaaday muwaadiniintii turkiga ahaa marka flydyad noocaasa mooye flyt caadiya oo socdaa ilaa hadda ma jiro hadda shalayto iyo daraas wiigan dhexdiisa waxaan dareenay dhinaca hawada kororsiimo xagga duyuuradihii baasenjarka xalayto oo kaleeto hawada soomaaliya waxaa maray air franceaa martay oo basenjara mauritiusa martay reunion diyuuradda iraa itixaadiya qatar airways oo u socota brazil marka diyuuradihii oo dhan dib ayay usoo laabanayaan waxaan rajaynaynaa annagoo qadarinayna dhaqdhaqaaqa afar iyo labaatankii saac ilaa afartan iyo sideedii saac ee lasoo dhaafay hawada soomaaliya ka dhacayay waxaan rajaynaynaa oon qiyaasaynaa dunida oo dhan inay isku furmi doonto dhamaadka bishan may ilaa iyo bishan june ee soo socota maalmaha ugu horeya inay dunidu isu furmi doonto oo dhaqdhaqaaqa basengerka uu badan doono hagdadan aan kula hadlayo hawada soomaaliya waxaa ku jira ilaa toddoba diyuuradood oo rakaab ah oo u socda johannesburg iyo singapore iyo entebe diyuurada u kala socda ayaa hadda hawada ku jira waan gartay waan gartay waan gartay waxa duulimaadka sameynaya waa diyaaradihii caalamiga ahaa dalal kale ku jeedaan go-aankiinan dowladda soomaaliya gaar ahaan hay-addan qaabilsane madaxda ka tahay goormayd hawada furaysaan wax go-aan oo ama wax idin degsan oo siyaasada ma jirta
waxay ku xiran tahay go-aanka in la furo hawada wasaarado badan ayuu maaragtay uu khuseeyaa oo maaragtay si collective decision oo dad badan go-aan la wada leeyahay la wada leeyahay waaye wasaaradda caafimaadka oo kale ugu muhiimsan in cudurkii oo hoos u dhacay cases cusub aan lasoo sheegin maalmahan waxyaabahaas ayaa kamid ah waxyaabaha keenaya in hawada xanibaada saaran la dabciyo oo xanibaad dhaqdhaqaaqa baasenjarka oo bilaabo wadanka dariska aan nahay ee kenya sidoo kale xanibaada ka jirta maalintii khamiista ee soo dhaafnay waxay yeesheen shir deg dega oo ay kasoo qeyb qaleen dhammaan shirkadaha diyuuradaha iyo eeraboorada dadka maamula civilizationka oo kasoo qeyb galay marka waxay ku jiraan in shuruuc la dejiyo saamaxaysa in cudurkana la controolo oo cudurka uusan faafin sidaa awgeedna dhaqdhaqaaqi rakaabka uu bilaado sidaas lamid ah dowladda soomaaliya lafteeda waxay ku jirtaa dejinta shuruuc annaga lafteeda dhowr shir ayaan galanay hay-adda dowlista iyo wasaaradda gaadiidka iyo shirkadaha diyuuradaha iyo dhammaan dadkan stakeholderska loo yaqaano oo xalna degan shiro badan ayaa yeelnay shuruucdii waa la developay review ay ku jirtaa oo dib eegis ayaa lagu samaynayaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in maaragtay dunida keyrkeena aan la jaan qaadno laakiin hadda sida ay tahay dhammaan wadamada deriska aan nahay marka laga reebay ethoobia weli way xirxiran yihiin wadanka imaaraadka waxaan arkayay diyuuradaha kasoo kacaya inay abudabay kasoo kacayeen oo dubai aysan kasoo kacayn marka dubai waxaan arkayaa in xildhibaadii weli sideeda u saaran tahay laakiin abudabi xoogaa yaro dabaca uu ka jiro waan gartay marka waan gartay inta arrintan ay jirtay maarey waxaa dhacay shil diyaaradeed oo weli aan meel jihadeeda la aadin arrintii berdaal oo kale maxaa nagala wadaagi karaysaa maadaama arrintan adigu aad si gaara mas-uuliyaddeeda leedahay ood ood madax uga tahay
wuxuu ahaa runtii afartii bisha may diyurad siday marayaalka laga galo kaneecada iyo daawo oo shirkada yira intersos oo talyaaniga u waday oo subaxdii kowdii iyo labaatan iyo afar daqiiqa inta ka kacday labadii duurnimay waxay degatay baydhabo haafay ku dejisay kadibna bardaale inay inta kale ku dejisa ayay ahayd marka nasiib daro bardaale markay diyuuradii deganaysa ayaa dhibaatadani dhacday marka baaritaankii hadda ayuu bilaabanaya annaga maalintii dhacdayba waa aan tagnay maalintii ku xigtay safiirka safiirka labada wadan ee deriska safiiradooda labada wadan ee deriska nahay wasiirka iyo anigaba wafti balaaran aan ku tagnay meesha marka waan soo aragnay diyuuradda sida ay u taal xaaladsi ay tahay waxaa guudiyeysa oo ama akhbaar lagu farxa ah black boxkii diyuuradda sida ay ahayd ama flight sida uu ahaa lagala socon karo iyo flight day labadaba waxay ku jiraan meesha u dhow qaybta dambe ee diyuuradda qaybtaas way tayoobeed marka waxaan rajaynaynaa haddii ulaa yaraa annagoo maaragtay si wadajir ah oo transparency ah oo dadka dhan ay arkayaan inaan soo saarno berita ama saa dambe haddii ulaa yaraa kadibna ayaga la akriyo sababta rasmiga ee dowladda keentay inay burburto in markaa kadib aan shaaqayna haddii ulaa yaraa laakiin baaritaanku wuu socdaa wuu bilowday waxaa isku xire ama coordinator ka ah wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada insha allahu tacaala si fiican ayuuna ku socdaa dhammaan dawladaha dariska ah nala ah civilizationalada qayb ayay ka yihiin waan gartay waan gartay su-aasha ugu dambeysa adoo iisoo koobaya waxaa igu maqaal ah in marka laga yimaado garoomada muqdisho hargeysa boosaasia garawe inta kale bayleedooda isticmaalaan qaab indhaindhayn ah markay degayaan taasna ay keenayso in khatartu ay badan tahay ma run baa warkaa mase waxbaa ka jira
runtii horta garoomo badan because wadanka waad og tahay isu socodka dhinaca dhulka aada ayuu yaryahay marka taasaa waxay keentay in tuulo kasta ama degmo kasta oo yar oo aan hore garoon u lahayn inay air street waxa loo yaqaano oo garoonka u eg ay samaystaan oo jaay ah si ay dawlada u degtaan marka meelihii oo dhan shaqaale laga wada geynin hadda hay-adda waxay tababartay soddon iyo laba garoon ayaan shaqaale u tababaraynay shaqaalihii tababarkii way dhamaysteen qaybtii bracticalkaa u dhineed oo towerka inaan saarno oo ay dhamaystaan kadibna aan u celino soddon iyo labadaas garoon marka wax cudurkan ayaa yimid kadibna saameyn ayuu nagu yeeshay tababarkiina meeshaas ayuu ku hakaday asagoo heer gabagaba ah maraya insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in aan ka baxno garoon dawladala degato oo aan joogin nin dawlad ahaga uusan joogin inaan ka baxno haddii marka taawara ma jiraan ma garoomadu taawara ma laha
garoomo badankood aan taawaro laynaa jira badankood garoomo badan oo taawaro la way jiraan laakiin garoomo aan taawaro layna way jiraan iyagana oo air streetyo yaryar oo sida hadda kan dardaal oo kale tower ma lahan air street yar oo magaaladana magaalo iska yar waaye garoomadan yaryarkaana waxaa muhiim ka dhigay safarka dhulka oo ciriiri ku jira marka baylotku wuxuu isticmaalayaa xiriir toosa oo la hadlayo dadka dhulka jooga sabal ay ku degaan
xiriir oo dadka dhulka jooga lala sameeyaan way jirtaa oo waa loo sii sheegaa dadka waa loo sii digaa sidii maamulada ka jira meelaha ayaan maaragtay u dhex marnaa laakiin suun waxaan rajaynaynaa haddii ulaa yiraa soddon iyo saddexdaa garoono markaa shaqaaladooda aan tababarka u dhamaystirno oo aan shahaadooyin ku qaybino in aan ayagoo shaqaale hay-adda ah aan ku celino garoomada haddii ulaa yira aada buu umahadsan yahay axmed macalin maareeyaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada soomaaliya ayuu ahaa oo martina ugu ahaa barnaamijka martida mikrofoonka v o a intaanu kumidi doono barnaamijka lamida nabadi aad baad umahadsantaha maarey